kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka tan iyo afar iyo labaatankii bishii juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya arrintan ayaa timid markii uu markab badda marayey uu gooyey xadhigga soo qaada adeegga internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaano wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee soomaaliya injineer cabdi cashuur xasan ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uga warramay baaxadda ay mushkiladani leedahay waxaa dhacday afar iyo labaatankii bishii juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go-ay soomaaliya gaar ahaan xeebta ku aadan muqdisho meel u jirta shan kilomitr dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas browsin ka dhigtay oo istaagay ayaa browsinka ku qaaday xariggii sidaa ayuu ku go-ay ilaa intaasna qadka wuu maqnaa arrintaasna waxay saameysay gobolada laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa iyo dobley oo runtii dad fara badan oo soomaaliya malaayiin ay ku dhaqan yihiin dhib badanna uu ka soo gaaray ilaa iyo haddana qadkii wuu maqan yahay laakiin hadda guula ayaa laga gaaray markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda soomaaliyeed sababtoo ah technolojiya casriga ama internetka wuxuu ku ku xiran tahay maanta nolosha soomaaliya oo dhan xawaaladihii ayaa istaagay bangiyadii immigrationka wax baasabora lama sameyn ilaa afar iyo labaatankii sababtoo wuxuu ubaahan yahay internet dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu kasoo gaaray waxaan rabaa in yar inaan ka muujiya khasaaraha intuu la egyahay waxa xarigaas wuxuu keeni jiray dalka soomaaliya soddon gigabyte ama soddon kun oo megabyte waxaana tafaariikhda lagu kala gada jiray shan dollar halkii megabyte waxaana maaragtay haddii ummadda soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar afar iyo labaatanka saac oo laba iyo toban saacadood keliya ay isticmaalaan haddii aad simb uma baahno aqoon badan uma baahno inaa haddaad isku dhufatid shan dollar haddaad ku dhufatid soddon kun oo aad ku dhufatid laba iyo toban saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo soomaaliyeed oo maalin kasta isticmaali jirtay waa khasaaraha waa dareemi karta waa malaayiin waa dhowr iyo toban ayay gaaraysaa sababtoo ah internetka waa koronto oo kale wax la keedin kara maaha beriiso ama baas oo kale oo aad baqaar dhigi kartid maaha mar haddaad soo gadatid oo adduunyada aad kasoo gadatid waa inay isticmaashaa marka intaasoo dhan waxay ka maqan tahay waa khasaaraha tooska waxaa intaas ka daran khasaaraha dadban ee dalka kasoo gaaray ama dawladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnad marka waa khasaare baaxad leh oo aan dhigi karno waa musiibo inkasta oo aan isku daynay inaannu la xidhiidhno madaxda shirkadda dalcom ee adeegga internetka waxaa noo suurtogeli weyday inaannu ku helno khadka telefoonka hase ahaatee waraysi hore oo laanta af soomaaliga ee v o a uu siiyey madaxa shirkaddaasi dalcom maxamed axmed jaamac ayaa waxa uu ka warramay sida uu shilkan u dhacay ciladaas waa waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday dekeda magaalada muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay cablekii isgaarsiinta ee waddanka soo gelayay taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabkaa keenay waxa ay keentay in cablekii uu go-o sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo gelayay waddanka xarigan waa xarig dheer oo koob iyo toban kun oo kilomitr socda waxa uu ka baxaa magaalada muqdisho ka baxaa wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa labadaas jihana waxa waaye midna yurub ay gashaa midna koonfur africa ay aadaa marka cableku waa cable dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto marka sidaa awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waxaa waa masiibada ka dhalanaysaa waa tan oo kaleeto kablada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa xeebta hoosteedana lagu aasaasaa laakiin markii ay badweynta dhexe dhexdeeda marayaan duugiddu ma aha mid sahlan sababtoo ah cableka wuxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin waxaana waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo marka sidaa awgeed marka badweynta la dhigayo keebaha keebalada la dhigayo inta badan lama duugo laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumaysiga iyo brosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan cableka in la gooyo sababto a brosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday shabaquna waa goyn karaa farsamo ahaan markaanu cablada dhigayno inagu waxaan samaynaa waa qodbaynaa qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xebta hoosteeda kula qabanaa laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha waanu duugnaa dhulka hoosta intaan u qodno ayaanu gelinaa laakiin hadda meeshuu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha waa meelishii meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo nasiib daro sida hadda dhacdayna waxa waaye qodobadiisii waxaa fujirtay brosinkaasii taldhigaya meesha wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdi cashuur ayaa ka warramaya baahida loo qabo in soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah waa nasiib darra ayay ahayd haddii dalkan shuruuc lahaa lahaa haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkadda keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruksad ku shaqeey sababtoo ah wax xari kalaa ama isku hadleyn ama waxa loo yaqaano back up ay lahayd ma jirin waa inay ugu yaraan xarig kale ay keenta ayay ahayd ama satellite ku filan inta laga dayactirayo hal xarig ayaa la keenay oo aan ummadii haddii dhib sidoo kale u dhaca aan wax back up ah ama wax kaloo loogu bedelo aysan lahayn haddii sharci uu jiri lahaa ummadda maanta waxay heli lahayn magdhow sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qabti lahaa inay heshiis la gasho dadka macaamiisha ay siinayso si haddii adeegii ay bixi jireen uu maaragtay uu nuqsaamo ama ay bixi waayaan in sacadihii lagu heshiye kadib adeeg bedelka ay keeni waayaan waxaa ku waajibi lahaa magdhow inay bixiyaan marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego ma aha sectorkan keliya dalka wuxuu u baahan yahay shuruuc dalka wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo lagu maamulo sida loo ilaaliyo xuquuqda qofka muwaadinka ama macaamiishaha ama tan dowladda ama tan shirkadaha laftigooda marka waxaan ku dhiirin lahaa sharciga isgaarsiinta hadda waxaan marsiinay golaha wasiirada hadda wuxuu hor yaallaa baarlamaanka waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh inay sharcigaas ummadda soomaaliyeed u dadejiyaan farsamada fiber optica ayaa lagu tilmaamaa inay tahay farsamo casri ah haddaba maxay tahay sideyse u shaqaysaa waxaa arrintaasi barnaamijka faaqidaada toddobaadka uga warramay cabdinaasir sola oo ah khabiir ku xeel dheer tiknolojiyadda casriga ah farsamadan fiber optica waxaa lagu tilmaamaa xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaad ahaan dhanka iyo lalishka internetka siile badaha soo hoos marta in wadamada adduunka o dhan laisugu xiro ayay ku tala jiraan kontonka sane soo socda marka fiber optica laguu sheegaya baduu soo hoos maraa wadamadana si toos ayuu ugu soo xira isagoo ka imaanaya north america iyo japan iyo wadamadan kale horumaray tabcan wax walba maraykanka ayaa laga xukumaa laakiin wuxuu hoos yimaada sharci ahaan international low sharciga adduunka u yaala iyo united nationka ayuu hoos yimaada laakiin awood ahaan iminka waxaa gacanta ku haya wadanka maraykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno united nation gacanta ay ku qabato maraykankana runtii aad ay uga soo horjeedaan sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan laakiin waxaa xusuus mudan in shirkadaha maraykanka ama shirkadaha japan ama wadamada aasiya ku yaala sida wadanka chinaha in ay contract ay siiyaan shirkadahan sida shirkadda hadda u samayso oo la yidhaahdo dalcom la yidhahdo kale oo fabractiga mas-uulka ah ay siiyaan contract marka waa wax kala sarasarayn ah oo kasoo bilowda dusha wadanka maraykanka oo ku xiran maraykanka iyo japan iyo shiinaha ku xiran laakiin guud ahaan waxaa laga maamulaa wadanka maraykanka dabcan waxaan si fiican ula socdaa fiber optica isku xira wadanka maraykanka iyo japan badda pacific ayuu maraa marka waxaa isdaba yaala laba fiilo fiilo markaan ka hadlayna maahan waa fiilo aad u weyn oo maaragtay waxay la eg tahay haamaha booyadaha biyaha lagu qaado kale ayay lamid tahay halkii fiilo laba ayaad is-tagtaala mid shaqadiisa waxay tahay inuu internetka gudbiyo kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaano backup ama hadday waxalaabaan kan uu ka gaarsiiyo sababtoo ah haddii ay dhacdo japan iyo tusaale ahaan iyo maraykan inay kala go-aan xataa hal saacdood khasaare aada u weyn oo billions ayaa ku dhacaya sida hadda soomaaliya la yiri toban milyan oo dollar lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku khasaarta laakiin waxaan aaminsanay inay kasii badan tahay saa aageeda shirkadan fiber optiga ku qaadatay contraga oo waxay yidhaahdeen soomaaliya xilligan looma baahna waana qaali haddii si loo ego wax kale ma sameyn meeshuu iska yaalaa hadday arrintaasoo kale dhacdo lakin arrinti way dhacday kasaarihii iminka yimid ama ganaaxayo ku dhacaya waxaa maaragtay kasii fududa inay sameeyaan oo ay dhisaan mid backup inay sameeyaan xukuumadda soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharcigani uu furdaamin doono arrimo badan islamarkaana uu ka hortegayo in cillad kale ay ku timaado internetka caasimadda sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta injineer cabdi cashuur
runtii waxyaabaha noo qorshaysan mar alle markii sharciga la meel mariyo waxa ugu horey waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada soomaaliyeed ama tan dadka maalgashiga caalamka iyo dawladdaba in laisu tago oo uu yaraan xarig ama laba xarig oo kaleo maarata fiber optic ah dalka la keeno wadamada jaarkeena waxay leeyihin ugu yaraan lix ama toddoba ama in ka badan oo xarig si hadduu mid ugo-a mid kakale maarta nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet waa muhiim in dalkan loo la helo si uu kobco technolojiyada iyo horumarka casriga ugu tilaabsano in internet oo laysku hadlay kara la helo marka sidaa aawadeed waxaan rabaa ganacsatada soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo inay ka faa'idaystaan fursaddan ee arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan keenaan xarig ama laba dalka wuu qaadaa inkantaa ka badan uu qaadaa inay ka faa'idaystaan ummadaas u keenaan adeegyadaas annagana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa lagu dhaqi lahaa looguna fududayn lahaa adeegaas haddii dhibaato ka timaadana hadhowdii maaragtay muwaadiniinta soomali dhib ka soo gaaray ee heli u heli lahayen magdowga ku habboon qaar ka mid a khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale waxaana faahfaahinaya arrintaasi cabdinaasir soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca teknolojiyadda casriga ah tabcan sharciga aaladda internetka gacan weyn ayuu ka siinaya laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dawladdu runtii ay ay la soo dahday ama ay la soo raagto sharcigan adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu hayso telefoonada gacanta wadamada horu maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale shatiga ama maaragtay ataan waxaa lagu bixiyaa lacag aada u fara badan oo dhowr bilyan oo dollar ayaa lagu bixiya taasoo sameyn karta maaragtay horumarinta wadanka laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaaqeen dawladda inay wax ka bedeldo inay xooga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrin tan oo kale ah oo hadda wadankii uu ka maqan yahay dhowr asbuuc uu ka maqan yahay dhanka iyo fiber optic ama internet uu ka maqan yahay islamarkaana la soo dejiyo sharciyo ilaalinaya isticmaalaha ama end use wax luqada ingiliiska lagu yihahdo dabcan qaabka wadanka isgaarsiintiisa ama telecommunication hadda u shaqeeya waa qaabka loo yaqaano capitalism ee reer galbeedka isticmaala oo suuqa furan ah suuqiyo furan iyo canshuurtii iyo shatigii oo aan jirin qof walba ka faa-idi karo soomaaliya dhankaas dii laga waxay noqonaysaa wadanka ugu wanaagsan ee ganacsi noocaas laga samayn karo sababto ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shati laga qaado wadamadan kale ma gaari karaan waayo waxa gacanta ku haya mar walba oo controla waa dawladda dawladda somaaliya wadamada ethiopia kenya saasoo kale sababta uu four generationka ama four g-dan usoo gaaray waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aada u fara badan oo fooqul caqli intay sameeyaan islamarkaana ay ku maalgeliyaan tabcan waxan ma aha laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aada looga faa-iiday faa-iidadii ay noqotay waxa la yihahdo surplus ama lacagtii ay aada u fara badatay saa awgeed technologiyada technology ka dambeysa wadanka la keeno sida kuwa reer galbeedka oo kale hadda magaalada muqdisho kalsooma dhankaa kasoo qaaday internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadamo ku yaala bariga yurub ayuu ka wanaagsan yahay sababtaasna waxaa keentay iyadoo aan jirin waxa la yihahdo sharciga regulatoryga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta wadanka lagu maamulo iyo iyadoo faa-iidadii ay noqotay wax aad u weyn oo maaragtay lacagtii meel la kala dhiga la waayey shaki ma jiro canshuur ma jirto regulation ma jiro saasay isu keentay dhanka laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga fiirsado oo sharci adag laga shooray u baahan tahay haddii kale dhibaato aad weyn ayuu keenaysaa guud ahaan wadanka soomaaliya hadii ahayd ganacsiga iskuullada jaamacadaha isbitaalada iyo xiriirkii lacagaha la isgu diri jiray ee soomaaliya iyo dibadda maqnaanshiyaha internetka ee soomaaliya ayaa si weyn u saameeyey nolosha dadweynaha sida uu sharaxayo injineer maxamuud cabdulaahi badrudiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aada u badan tahay oo halkan lagu soo koobi karin haddana haddii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadka u sameeyey waxaa kamid a hawlihii ganacsiga dalkeenu lahaa uu la lahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ha ahaadeen sidoo tusaale ahaan waxyaaba wax kala iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha dadkeena waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkado xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa freega ahaa inta badan lacagtooda aadka raqiiska u ahayd marka wax kala iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas oo dhan aada buu u saameeyey wuxuu kaloo aada u saameeyey dhinaca waxbarashada oo run ahaantii uu lafdhabar u ahaa xuseen waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala sidoo kale ardayda waxaad dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabahan loo yaqaano layliska ama assignmentyadoo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qaybahaas oo dhan marka saameyntaas ayuu ku yeeshay haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda dadkeenu inta badan waa dad hadla marka waxay isticmaali jireen communication softwareska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaarijka la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aada u yar kula hadlaan waxay isticmaalaan iimaha waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo fiberka whatsappka barnaamijyadaas oo dhan bay isticmaali jireen waxaa aada u saameeyey bulshada weliba da-da yarta da-da yar waxaa aada u saameeyey waxa lagu magacaabo social mediaha oo aada loo isticmaali jiray isbedel baa laga dareemi karaa dabcan labadii wiig iyo barka ee uu internetku ka maqnaa dalkeena sidoo kale maqnaanshiyaha internetka ee caasimada muqdisho ayaa saameeyey warbaahinta kala duwan sida uu faahfaahinayo wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle arrinta internetka guud ahaan waxay saameysay bulshada gaar ahaanna waxay saameysay suxufiyiinta soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn muqdisho tusaale ahaan anigu muqdishon joogaa waxaana warar iyo warbixino u dira oo sawiro iyo video ay kamid yihiin v o e da way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda in warbixinadaasi ay kusoo gaaraan oo mar way way sahlan tahay la dadkii iyo saad ku gaartay baad u tagto laakiin haddana meeshaad ku diraysaa su-aale ka taagnaayeen marka waxaa jirtay cakibnaan badan oo ahayd in kala go-doonay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan stationadii dibadda ku yaala inay kala go-doomeen oo inta badan xoogaha isku dhaafsanayeen taleefanada gacanta dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo kamid a dhegeystayaasha v o e da ama dadka barnaamijyada videoga daawada v o da qeybaheeda kala duwan ayaa maalmihii interla-aantu jirtay waxay soo weydiinayeen tusaale ahaan now maalmaha wax videoba maadan dirin miya maalmahan see waxyihiin marka dadku anigoo dareensan culeyska jira haddana iyagu way dareemayeen markaas kadib waxaad ku leedahay ni haddaan video duubo ama maaragtay meel lagu dira malaha internet ma jirin dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in toban sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragtay mar laba dib loogu laabtay oo dadki iswacayaan oo taleefanadii lagu laabtay qof baa ii sheegay in telefon dibadeed oo waxay ugu ugu dambeysay todoba sano ka hor oo dad ehelkiisa meelo kala duwan joog kula sheegeysan jiray whatsapp facebook messenger imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social mediaha laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ka maaragtay kaar ku shubto telefoon uu dibadda ah marka taasoo ka dhigan saameynta uu yeeshay marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen marka loo eego guud ahaan waxaadna moodaa social mediahu iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin soomaaliya oo dalka dibadiisa joogto oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ku dhawaad saddex milyan soomaaliya ku nooshaa sida la sheego marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xibnaan weyn oo saamayntooda aysan qarsooneyn khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaanshiyaha internetka uu sii socdo uu khasaaruhu intan ka sii badnaan doono taasi oo ah arrin walaac abuuraysa sida uu faahfaahinayo injineer maxamuud cabdulaahi badrudiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay wixii ka dambeeyey labada kun waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada wuxuu isku xiray dalka ayuu wuxuu ku xiray dunida inteeda kale waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yidhahdaye xarumo cusub in la furo oo i c t-ga uun ka shaqeeya oo shaqadoodu ay ku xiran tahay howlahaas internetka la xiriira tusaale ahaan bangiyadeena oo kale waxay aada ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online serviceska online banking systemska noo noo bilowday hadda dunida aanu la la jaan qaadayno waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connectionka oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processingkii onlineka ahaa oo dhan ama online transactionka waxa loo yaqaano waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda waxaa kaloo jira dhinaca waxbarashada dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato sidoo kale ardayda iyo macalimiinta waxaa waxaa jira waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e connection ay sameeyaan oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems website yaryar oo la yidhaahdo ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay ay wax ku gudbiyaan oo ay ardayga waxay faahfaahin ka raadsan ay yidhaahdaan marka xaggii waxbarashadana waa sidaas xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday waxaad dareemi kartaa dadkeenu waa dad aad maxaa la yidhahdaa ugu jiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa kamid ah in ay si joogto ah ay u kala warqaataan oo ay warbixinada hadba xaalku meesha uu marayo loo kala warqaato laakiin maalmihii ugu dambeeyey waa waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday warbixinadiina ay yaraadeen qof walba qof kale wax weydiinayo waxyaabaha aadka muhimka u ah waxa weeyaan oo xiriirka internetka sii xoojinaya isku xirka informationka si fudud xafiisyada dadku ayagoo fadhiya ay u maalin jireen oo hadda noqday in ama gawaari la qaato ama tusaale ahaan ay time dheer iyo costi badan qaadato waxyaabaha uu saameyn karo waxaa kamid ah ganacsiga xoolaha iyo ganacsiga beeraha oo tusaale ahaan kuwa ku salaysnaa hadba kala warqaadashada dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyaga laftirkooda waxay instant messages waxa la yidhaahdo aadka loo isticmaalo fariimaha degdega ah aad bay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamiga had iyo jeer isbabedela kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka samayn jireen laakiin hadda haddii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu uu keeno dhinaca kalena khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arrintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah sida uu muujinayo cabdinaasir soola oo ah khabiir dhinaca teknolojiyadda iyo culuumta kombyuutarka ku xeel dheer anigu waxaan aaminsanahay capitalism systemka la yidhaahdo oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doona u samayn karo taas waxaan waxaa keenaya in fakiisu noqdo laakiin hal shirkad haddii boqol kiiba maaragtay la wareegto maamulka internetka dhib aada u weyn ayuu keenaya sababtoo ah waxay ku leedahay ama qaado ama qaadanay marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aad tagtid ma haysti laakiin haddii la furo isla markaana la yidhaahdo shirkad ma jiri karto boqolkiiba soddon qaadan karta waxaa soo baxaya in loolan la galo loolanka marka la galana waxaa qasab noqonaysa in guryaha soomaaliya ganacsiga soomaaliya meel walba la yidhaahdo haddii labaatan iyo shan dollar bishii laga qaadi jiray waxaan ku ogon lahaa isla servicekii ama internetkii xawaarihiisa aan kaa qaadna toban dollar waxaa imaanaysa in meel walba ay gaarto ummadana maaragtay loo shaqeeyo isla markaana shirkadii lacagay sameeyan laakiin haddii boqolkiiba sagaashan hal shirkad ay maaragtay meesha maamusho monopoly monopoly ayaa jiraya saa awgeeda dadkii end userka ama isticmaalayaasha guryahoodii ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan tusaale ahaan hadda haddii fiber optica keliya wadanka yimaado la jiro haddii fiber optic kale shirkadda ay lahaan lahayd shirkad kaloo shaqeynaya dadka ma go-ina laakiin maanta ciiddii ka hor ilaa iyo maanta cid isla xiriirtay ma jirto lacagihii way istaageen dowladda hadda waxay maqdo weydiisay shirkadan marka iska lahaa oo sida la ii sheegay mustashalaga waxaa yidhi laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa wakti dheer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha waddanka soomaaliya waa in laga fiirsadaa oo la sameeya back africa la sameeya shirkado kalena loo furaa suuqa ama market wax loo yaqaano ee internetka
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo